barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis waana siddeedii labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idin kala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshaha dhallinyarada reer jabuuti ee saamaynta baasaboorada ajaanibka ay ku leeyihiin helitaanka fursadaha nolosha wallaahi adoo waddanka ka tega maan waxa maaragtay ka dhoofadeeda oo meel kala tago baasboor hore la yimaado markaan baa wax lagu siin kara aa lagu yaraysan aa lagu baqaysan laakiin haddaan dhoofo baasboor kanada la yimaado sanad joogo soo noqdo wax kasaan laysin waxaan aaminsanahay ninkii waddankiisa wax ku qaban waayay inuuna waddan kale waxba ku qabsanayn raggan tegaya ee yurub iyo waxa waalanaya atleast waxaa ku baxaa lacag sideed kun oo dollar ilaa toban kun oo dollar ku baxda ee wax badan bay u qaban kartaa lacag
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan ahmiyadda waxbarashada gabdhaha dhallinyarada ah gaar ahaanna kuwa ku dhaqan dhulka baadiyaha ah ee aan lahayn goobo waxbarasho
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan kaalimihii heesaha heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad dhegaystayaal maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada cadaado ayaa sheegaya in maamulka galmudug uu soo saaray amar uu ku joojinayo dhammaanba duulimaadyadii tegaya galmudug marka laga reebo kuwa gargaarka iyo ciidamada amisom ee gobolka ku sugan war-saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geella xaaf ayaa laga bilaabo maanta ilaa iyo amar dambe lagu joojiya duulimaadyadaasi amarkan ayaa lagu shaaciyey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf oo dhowaan xubno ka tirsan baarlamanka galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen arrintani waxay salka ku haysaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalata go-aankii madaxweynaha galmudug ee khilaafka wadamada khaliijka
iyadoo dadka kurdiyiintu ay weli ku jiraan dabaaldegyada goonigoosadkooda ayaa dalka ciraaq u qaatay tallaabooyin uu kaga hortegayo taasi iyadoo ku dhaartay inuu xidhi doono hawadiisa islamarkaana uu ku biiri doono dhowlatus militari oo laga qaban doono dalka turkiga baarlamaanka dalka ciraaq ayaa codbixinta ku tilmaamay shalay oo arbaco ahayd mid aan dastuuri ahayn iyadoo uu weydiistay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al cabaadi inuu ciidamo u diro gobolka kurdiyiinta ee kirkuog ee siliidda hodanka ku ah ciraaq ayaa u sheegtay dalalka ergada diblomaasiyadeed ku leh kurdistaan inay albaabada ay u oodaan islamarkaana ay shaqadaasi amaba ay shaqada al cabaadi uu ka caydhiyo guddoomiyaha gobolka najmaaludiin krim xoghayaha difaaca maraykanka jim mats ayaa gaaray shalay dalka afghanistan booqasho aan horey loo sii shaacin booqashadan ayaa kusoo beegmaysa toddobaad kadib markii aqalka cad ay shaaciyeen istaraatiijiyadooda cusub ee dalka afghanistan gantaalo lagu soo weeraray garoonka caalamiga ee kabul ayaa lagu soo dhoweeyey iyadoo ay halkaasina la sheegay inuu ku dhintay hal qof tiro kalena ay dhaawac uu kasoo gaaray xasiloona darro ayaa dalkaasi haraysay iyadoo ay kooxda daalibaanna sheegteen mas-uuliyadda weeraradaasi oo dhowr gantaal ay ku tuureen dhinaca garoonka diyaaradaha ee kabul
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoad joogtaanba waa v o a idinka imanaysa washington muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dalka dib ugu soo laabanayay soomaali dooraa kadib markii ay in muddo ah qurbaha ku soo noolaayeen kuwaasoo qaarkood ay dalka dib uga shaqeeyaan halka kuwo kalena ayba kaba samaystaan ganacsiyo kala duwan hase yeeshee waxaa jira kala aragti duwanaanshiyo dhallinyarada waddanka hore ugu sii noolaa iyadoo qaarkood ay aaminsan yihiin in baasaboorada ajaanabiga ay haysitaan ay u saamaxaan inay helaan fursado ka badan ta iyagu helaan halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin fikirkaasi ka duwan haddaba wariyaha v o eda dalka jabuuti sagad siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada jabuuti islamarkaana wax ka weydiisay siday u arkaan in badan oo ka mida dhallinyarada maanta waxay aaminsan yihiin in qofkii wataa baasaboor waddamada hore u maray la siiyo tixgelin dheeraada muddooyinkan dambe waana ta sababtay in dhallinyaro badan ay badda isku shubaan oo ay naftooda halligaan dhallinyarada jabuuti arrintaasi waa ay ku kala fikra duwan yihiin farxaan faarax aaye waxa uu aaminsan yahay in muddooyinkan dambe laysku qiimeeyo baasaboorka ajanabiga ee aad wadato islamarkaana uu albaabo badan kuu furayo dhinaca kale maxamuud cilmi kaahin oo ku magac dheer caawiye waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan in shaqo fiican iyo sharafba laga helo dhulka hooyo waxaana hadalka ku hormaraya farxaan faarax aaye walaahi adoo wadanka ka tega mayno xabeerate ka dhoofadeeda oo meel kale tago baasboor hore la yimaado markaan ba wax lagu siin karaa aa lagu yareysanaa lagu baqisaya laakiin haddaan dhoofo baasboor kanada la yimaado sanad joogo soo noqdo wax kastaa laysiin konton malyan boqol malyan ba laysiin waayo maxaa shaqaynaya baasboorkaa baa shaqaynaya mushkiladu waa taa qorshahaagu waa maxay markaa inaan baasboor kale anoo haysto wadanka la yimaado haddii kale de sagala waxba lagaama qoray ninka lagu tutubanaya baa tahay de laakiin markaan baasboorka laba sana kadib la yimaado sharaf maanoo la qaadirinayaa de lagu joogsanaya wasiirka shalay diidaya maanta ayuu joogsan beritan isu joogsan isagoo waxba ahayn cilmi lahayn oo qon lahayn adoogoo cilmigii haya oo wadankii jooga oo aqoontii leh oo wax soo saar leh haddaad tiri war waxaan haya heshiiya laguma siinayo laakiin haddaad dhooftid oo wadan kala tegtid oo baasboorkaaga la timaadid oo hadda waxba uma tiidba waaba dhacdaaba inaad ka shaqaynaysay maxaa ku rahdaa gidaafada guraysay ama meel kale ka shaqaynaysay ya oo markaa wadanka timaadina baasboor la timaad hey war ninka hebel kanaduu ka yimid wasiirkaa ku imanayaba oo fadhiga kaaga sarkaa hey soo dhaaf haddaad wadankiina joogtay ka waran aqoonta iyo cilmiga leedana iyo ku qadarinayda marka qadaris ma jirto adoo gidaafada gurayna beri markaa jabuuti midana lagu qadarintay oo dibadaha ka timid oo baasboorka la siiyay mushkiladda waa taa laakiin dhalinyaro kala badan wax qabtaa jira say ku dhacday kuwaas inay wax qabsadaan way dhacday haddaa lagu horkacaya laakiin meel kastaba lagu jiri oo lacag ba lagu siino oo wax kasta lagu siino oo lagu maalgelin oo kharash ba lagu siino adoo wixiina soo saarin oo beri khasaaranaya lagu maalgelin dara beri tan waa khasaaran ba hadda ina hebel baa tahay deed oo ina hebel weyn oo ina hebel oo war adeer nin kaba adeer oo haddana beri toole waxba kuma haysid ba shirkadda beri baa baabaaday maat ahaan weyn waxbana ma soo saarin badi baabuur bay ku iibsadeen shirkada keeneen wixii ayaanta ku xigta wixii way xirmeenba
maxamuud cilmi kaahin oo la yaqaano caawiye ee waxaan ahay sheenka jabuuti waa run waxaan aaminsanahay ninkii wadankiisa wax ku qaban waayay inuuna waddan kale waxba ku qabsanayn raggan tegaya ee yurub iyo waxa waanaya atleast waxaa ku baxaa lacag siddeed kun oo dollar ilaa toban kun oo dollar ku baxda toban kun oo dollar lacag yar maaha oo dee milyan ekeel wax u dhow ee wax badan bay u qaban kartaa lacagta business way ku samayn karaan wax walbay ku qabsan karaan noloshooda ku daberi karaan ee raggan ku odhanaya maraykan baan tegaynaa oo waxaan kasoo qabsanaynaa noloshan noloshan qabanaynaa oon gaadhaynaa nolosheedi noloshay gaadhayna anaguma garanayno halkan ay ka waayeen ay tahay halka ay ka helayaan ma garanayno halkaasina dee wax yaallaa ma garanayno warqadda yaray soo qaadanayna baasaboorka ku sheegayaan adduunka oo dhan baa leh qaarada africa afar iyo konton dowladood bay ka tirsan tahay intaasoo milyaar oo qofaa ku nool oo wada baasaboorka haysta oo waddan walba u dhoofi karaa waddan walba ka shaqaysan karaa meel walba tegi karaa laakiin raggan waxa halkaa laga tusay ma garanayno marka shaqooyin noocay kala halka inay ku qabtaan qaar badan waxaa jira aan garanayno tegey oo ka cabaadaya meesha oo shaqadii karla oo waxba qaban karla oo noloshiiba ay ku adkaatay markaa halkii tegeen halkan ay joogeen ee uga fiicnayd ee xaafadoodii iska soo toosayey isagoo nafis oo cunaya cabayey oo xabad beeshasa intu soo xidho waxba la weydiinayne qurigiisa cuntada u taalo saddexdii waqti hadduu waaye waqti una xaafadii u qabsanayo ee loo dhigayo ee biiro hadduu galaya biiro xaxa ku shaqaynaya baabuur xaxa wadanaya wix walba ay u dhammaystirayn ayaa ka ayay ka dooranayaan nolosha kale ee silaca ee barafka guryaha markay tagaan cuntada iyaga karsanaya dharka iyagaa maydhanaya waa dacwad ma way dacwad daaftay taasi waxay kuleeyihiin haddaad tagto wadamada baasaboor soo qaato jabuuti markaad timaado kale waa lagu xarigi taa mala qabtaa no no no no taa hama qabo taa lama qabo see loogu xarigi waddan buu joogaa waddan weeyaan kana kaasna waa waddan waddankiisa baasaboorkiisu haystaa waddanka kaana baasaboorkiisu haystaa halkaa waddanka ka soo qaadanayna waa nin qaxootiyaba dee horta nin jabuuti halkaa tago baasaboor soo qaatay yuuni odhan dee maraykan baan ahay waa qaxootibe nin qaxootiya uniga o dhan waxaan lahay nin baasaboor baan haystaa iyo jabuuti laga xarigi doonaa waa beentaas cidna uma kacaysa halkooginba fadhiyaan waa kuwa kuwa kashaa ku caba maqaxya iyagoo baasaboorradoodii wata waa kuwa kafeega subaxiina la cabee maqaxya aan ku aragno jaadka waa kuwa maqaxya nala fadhiista majlisada jaadka nagula cunaa halkay tagaan halkan markay kasoo laabtaan maraykanka ay halkan imaadaan hadda shaqa abuur samaynayan way fiican yihiin oy dee experience-ka halkaa kasoo heleen ay la imanayaan waa good idea taas laakiinse waa been shaqana ma halkan kama abuuraan halkaana waxba kuma hayaan marka ninkaan halkan wax ka qabsan karin halkaan waxba kama qabsan karay kula tahay ma qaban karaya halkaa dee ninka xaafadiisi waxba ka qaban kari waaye ee aqalkiisi masaxan kari waye halkaa muxuu masaxani barfuunbaa ku dilaya
waa hagaag dhegaystayaal aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax oo magaalada jabuuti ku wareysanaysa qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaaladaasi waxaanad ku dhagaysanayseen idaacadda duhurnimo ee v o a ee oo idinka imanaysa washington
qaar ka mida gabdhaha dhallinyarada soomaalida ee ku nool dhulka miyiga ah ayaa la tilmaamaa inaanay helin dugsiyo waxbarasho oo ku filan waxaana dhacday in qaarkood ay waxbarashada fursad u helaan iyagoo dhaafay da'dii dugsiga lagu qori lahaa halka kuwo kalena aanay helin fursad ay wax ku bartaan waxaana muddooyinkan soo kordhaya aqoon-yahanada isku howlaya sidii ay dugsiyo waxbarasho uga hirgelin lahaayeen dhulka miyiga ah ama baadiyaha waxaana dadkaasi ka mid a ibraahim aadan qaalib waxa uu u waramay wariyaha v o eda ee borama haashim sheekh cumar good inta badan deegaanada miyiga gabdhaha say waxbarasho ku helaan way adag tahay waxaa jira aqoon-yahano isku xilqaamay amase isku howlay sidii gabdhaha ay ugu samayn lahaayeen waxbarasho dadka isku howlay waxaa ka mid a aqoon-yahan ibraahim aadan qaalib oo inta badan ka shaqeeya howlaha samafalka ibraahim waxaan ka waraysanay dugsi uu ka dhisay deegaan miyi ah oo la yidhaahdo gobka daarimo ibraahim kusoo dhowow barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a bal waxaad nooga warantaa sida aad u dhistay dugsigaasi iyo aasaaskiisa sida aad ku bilowdeen dugsigaasi ku yaala gobka daarimo oo ka mid ah degmada gabiley waxaan u mahad celinayaa marka hore weriye haashim sheekh cumar good iyo idaacadda v o a ee fursadda siisay inaan maanta kaga hadlo horumarka eh, iyo tacliinta aanu ka samayn goobka daalimo annaku horta waxaan ku dhashay eh, goobka daalimo saari dhexdeeda waa meel gebiil u jirta labayo toban kilomitr lix sano horteed baanu bilownay waxaan tegay meeshii waxaan soo aragnay meeshii oo gelgelinho deegaan aada u weynho kala duwan weliba oo aan cid dhulaho aanay deganin aad u ballaaran oo iskuul lahayn waxaanu ka fikray markaa bal sidii meeshan iskuul loogu samayn lahaa midna waxaa jirtay marka dadkayagii hore iskuullada galay gabdhaha lama keeni jirin mabay heli jirin tacliin Ee, waxaanu samaynay marka intaanaan waxba bilaabin horta waxaanu samaynay laba guddi guddi waxaa guddi macalimiin u badan oo nin nuux faarax laydhaa uu ka ahaa jerman Ee, iyo guddi re- dadka magaala meesha degana marka la samaynayo mashruuc haddii aanad ku darin dadka meesha degan oona turxaan saarin oona diyada talada u dhiibin shaqadu ma socoto hadiyo walaalo waxaanu markaa qaalaan ulus baanu samaynay qaalaan uluskii markaanu soo ururinay markaan abaabileen waxoogaa lacaga soo helnay urur laydhaa camuud foundation oo international maraykanka ka furan oo dadka caawiya oo aan caawinun maxay ahde aan gobol keliye iyagu international noqday ayaan anigu la hadlay waxaan ku qanciyey in meeshaa iskuul laga furo sanad bay igu qaadatay sanad dabadeed ayay fureen waxaa kaloon ka soo fikirnay war dadka miyiga macalinku sidii loogu joogi karaa macalinku wuxuu ku joogi karaa dhaqaale inuu helo waxaanu ku daray guryo la seexdo waxaanu ku daray dukaan waxaan oo macalimiintu leedahay waxaanu ku daray layd waxaanu ka samaynay atlas waxaasoo dhan macalinka ayaan ugu talagalnay si uu u joogi kara meesha marka annagu waxaanu ka howlgallay sidii loo qalabayn lahaa dadka qurba joogga ah dadka maxay ahayde reer gabiley reer hargeysa reer boorama reer burco cidaan naga caawin ma jirto waxaa jira dad aan laan garanayno lacaga noo soo diray waayo anigu waxaan isticmaalayay internetkan isticmaalayo internetka dadka iga arkaa markay yidhaahdaan markay arkaan barnaamijyadeeda ayaa waxay aan sameeyaa bal brogram fiican weeyaan kolka yidhaahdaan ayaan ilaa- kuu soo diree konton dollar soo dir fundraising ma ku samaynaynaba ardaydii aad ku bilowdeen tiradoodu intay ahayd da'dooduna intay ahayd markii ugu horreysay ee aanu qorray waxaanu qorray shan iyo toddobaatan baanu qorray shan iyo toddobaatan waxaa ku jiray labaatan gabdhood oo ta ugu yari ay toban jir tahay ta ugu weynna shan iyo toban jir tahay waxa weeye dadkaasi waxay waayeen waxbarashay waayeen markaa markaad soo joogsato gabadh shan iyo toban jira oo uula fadhiyaa ilmaa kaa soo daadanaysa imika haddaad aragta gabdhihii quruxdooda iyo meeshii iyo siay wax u barteen een, dee waa wax lala yaabay noqonaysaa kalaaska ay gaadheen gabdhahaasi berigii aad qorteen iminka kalaaska imsaad ayay marayaan lix sano horteed baanu bilownay kalaas six baa ku jira imika gablihii waxay marayaan kalaaska lixaad bay marayaan
qorshaha markaa maxaa idinku jira marka ay dhammaystaan dugsiga dhexe ardaydaasi halkay uga wareegi doonaan amase maxaad kaleed bara- bari doontaan dadaalkiinna aad guddigaasi deegaankii aad wadaan maxaa idiin qorshaysan qorshaha noogu jira waxaa ka mida maaha tacliinun waxaa noogu jira biyo waxaa noogu jira beero waxaa noogu jira caafimaad dugsigaa waxaan noogu talagalnay inuu se- ilaa secondary aanu dhisno imika intermedianka is- iskuulka yaga unbaale intermedian marka dadka hareeraha yaga ee kolka ka soo baxaan afarta ka yagaa la isugu keenaya wasiirka tacliinta oon is aragnay wuxuu ii sheegay inaan ka dhigi doonaba boarding school markaa taasina ta- khayr soo socdo weeyaanoo miyigiiyo caruurtaada iyagoo xoolihii la jooga ay secondary kaga soo baxaan dee waa horumar aan kaba dhicinba afrikaba
haashim sheekh cumar good v o a warama
waa hagaag dhegaystayaal waryahayaga haashim sheekh cumar good aad buu mahadsan yahay oo waraysigaasi noola socodsiinayey haatan haddaynu dhici kaalmaha heesaha aynu jalleecno oo waa heestii xiinfiniin iyo weliba saharaylaysi axmed budul dhegays habboon
Thank
heestaasi dhaantada ah cododka macaanee sahre ileysi axmed buntland intaasii ku dhaafno markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan champions leaguega xalay waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruupka e naadiga f c basel waxa ay shan gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga benfica ee waddanka burtukiiska ka socota naadiga manchester united ayaa guul muhiima waxay ka gaartay naadiga waddanka ruushka ka dhisan ee c s k moscow inkastoo united ay ka maqnaayeen ciyaartooy dhowra oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa haddana waxaa la isweydiinayay baltayada sida ay ciyaartooyda kale u soo bandhigi karaan ciyaar wanaagsan ha yeeshee waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad qurux badan waxaana afarta goola naadiga united u kala dheliyey ciyaaryaanada romelo lakaku oo laba gool u dheliyey antony marshall oo goolka oraha u dhaliyey iyo ciyaaryaanka henry khatarian oo isaguna goolka afraad ku soo gebagabeeyey daqiiqadii sagaashanaad ayaa goolka madiga ahi naadiga c s k moscow heshay waxaana u dheliyey ciyaaryahanka konstantin kuchef anderleq oo ay martigelisay saltigna waxay kaga adkaatay saddex gooli waxba ha yeeshee kulanka indhaha lagu hayay wuxuu ahaa ee gruupkan naadiyada b s g iyo bayan munikh wiilasha tababare onai emry ayaa guul muhiima ka gaaray kulankaasi kadib markii ay saddex gooli waxba kaga adkaadeen naadiga bayan munikh daqiiqadii labaad ayaa goolka koowaadba naadiga munikh laga dheliyay waxaana gool qurux badan ka dhaliyay naadigaasi ciyaaryahan daniel alves oo uu baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka ay iskuwaddanka yihiin naymar edison cavani ayaa goolka labaad dheliyey isagoo sidoo kale baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka dhowaan ay naadigaasi la soo wareegeen ee da'da yar kalian imbabe naymar ee daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ku soo khatimay goolka saddexaad waxaana naadiga bayan munikh ay meesha ka tageen iyagoo aan wax goola dhalin ha yeeshee qaatee afar calaamadaha hurudka ah gruubkaasi b s g ayaa hogaaminaysa oo labadii kulana ciyaartayba iskale lix dhibcood bayan munikh iyo saltigna waxay leeyihin min saddex dhibcood anderlekh wax dhibca iskama lahan f k kharaabaq waxa ay martigelisay naadiga rome waxaana lagu awdronaaday laba gool i gool naadiga chelse ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga atletico madrid oo ay marti u noqotay waxaana tababarayaasha labada kooxood ee diogo simon iyo antoni conte soo bandhigeen ciyaartooydooda ciyaar wanaagsan daqiiqadii afartanaad ayaa waxaa rigooro ka dheliyey naadiga kubadda cagta chelsea ciyaaryahan antwa grisman kadib markii ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara david luwis uu khalad ku galay mid ka mid a ciyaartooyda naadiga atletico madrid goolkaasi waxba ayaa lagu kala nastay markii lasku soo laabtay ayaa alvaro marata goolka bareejada u dheliyey daqiiqadii lixdanaad mishi bashawi ayaa daqiiqadii sagaashanaad goolka guusha u dheliyay naadiga kubadda cagta ee chelsea taasoo wadna go' ku noqotay taageerayaasha kooxda kubadda cagta atletico madrid yuventus waxay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga olombiakos mario manzukij iyo gonzala iguayin ayaa labada gool u kala dheliyey gruubkan waxaa sidoo kale ku wada jira naadiga sporting iyo barcelona waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool waxba oo naadiga barcelona ay ku ootroonatay ciyaaryahan sabistan cots ayaa daqiiqadii afartan sagaalaad goolka iska dhaliyey naadiga sporting naadiga barcelona ayaa gruubkan hogaaminaysa oo iska leh lix dhibcood waxaase ku soo xigan sporting iyo yuventus oo min saddex dhibcood iska leh maanta waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan sidoo kale yuruba league f c astanai iyo slavia bruj waxa ay wada ballansan yihiin kulan xiiso badan makavi tel aviv valorial ayaa sidoo kale ah kulan ay dawadayaasha qaar ay indhaha ku hayn doonaan ac milan waxay la dheeli doontaa naadiga rejeka e e k athens waxay la dheeli doontaa naadiga asreven everton ayaa la dheeli doontaa naadiga apollon leon iyo atlana ayaa sidoo kale ah kulan ay dadka xiisay kubadda cagta ay indhaha ku hayn doonaan arsenal waxay la dheeli doontaa naadiga berisov atletico bilbao iyo zori ayaa sidoo kale dheeli doona binta ciyaarahan halkaasi inoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo weliba xubintii ciyaaraha dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gebagabada idaacadda duhurnimo ayaynu kusii siqaynaaye haatanna intayna gebagabayn ka hor aynu dhinacii kaalmaha heesaha mar kale ku nasanna waa heestii hadima iyo weliba kiin khaalid
anna hiilka kaagaa hubaal waanu baahnee ila qaba hareerto haybadaada wacan iyo soo horjoogsigaagay naftu naftiimana raacde waa codka fanaanka kiin khaalid dhegaystayaal waxauu gabagabo yahay idaacaddaeeda duhurnimo oo idiin soo daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamed shuraac iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan bahda v o a idinla sidaa iyo nabadgelyo